الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka his excellence cabdishakuur sheekh xasan guddoomiye ku-xigeenada gobolka wafdiga sharafta leh ee walaalaheen ah ee ka yimid north east of kenya ururka haweenka ee gobolka banaadir dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada gobolka banaadir ee fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo halcuriyaasha iyo suugaanyahanka ururka dhallinyarada saxafiyiinta iyo miidyaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii arrinta laydinku tababaray ee barnaamijkani wuxuu ahaa barnaamij soo daahay oo mar hore loo baahnaa hase ahaatee weli waxbaan qaban karnaa waad la socotiin dadka reer muqdishow dhibaatada gaartay iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan inayna ahayn arrin sahlan dhaawacyada jirka uga yaalla ee ama lug go'an ama madax taqran ama gacan go'an ama dhabar jabay ee qofkii dhabar ka jabay ay dhibaato u geysatay waxaa ka daran midda maskaxda ah ee qofka uusan ka hadlayn ee uu kutaallada ku reebta ayaamahan duruusta socdayna waxay ahayd arrintaas mid dadka qalbigooda la nadiifinayo inta dadka qalbigooda xun yahay wanaag ma dhalan karo ummaddan marka inay intay iscafiso wixii dhacay ay wanaag dhasho oo daris wanaaggii iyo walaaltinimadii iyo isjaceelkii iyo nabaddii xasilloonidii iyo noloshii wanaagsaneed lagu soo celiyo waa muhim qof kasta oo muqdisho ku nool hadduu tiiraanyada iska saaro ee caloolxumada uu gurigiisa la jiifo iyo colaadda gashay iyo dhibaatada loo geeyey uu wax ka qaban waayey hadduu la yimaado bannaanka ee uu bannaanka u soo saaro waxaa laga yaabaa inuu daaweeyo daawoobo sidaasba mujtamaceenna uu caafimaad ku yeesho aniga aad arkaysiin waxaan rabay inaan ka qayb galo tababarka sababtoo ah waxaan ogahay inaan tiiraanyeysanahay waa xaqiiqa iskama yeelahayo laakiin maantaan tiiraanyo baxahayaa waana idiin sheegahayaa arrimo badan baan ka tiiraanyeysanahay marka ugu horraysa waxaan ka tiiraanyeysanahay waddankaygii aan jeclaa iyo shacabkiisii meesha la dhigay waxaan ka tiiraanyeysanahay mustaqbal xumada lagu riday dhallinyaradeennii waxaan ka tiiraanyeysanahay dadka da'da ah een daryeelka helaynin waxaan ka tiiraanyeysanahay ilmaha aabbayaashood la laayey oo la agoonnimeeyey een daryeelka haysane koollada ku cabbaaya dariiqyada waxaan ka tiiraanyeysanahay haweenka soomaaliyeed ee raggii laga laayay waxaan ka tiiraanyeysanahay haweenka soomaaliyeed ee wiilashii ay soo koriyeen maalintii ay jaamacadda ka baxayeen la laayay taasi waa tiiraanyada guud tiiraanyadaha iyo gaarka aan idiin sheegahayaa oo caloolxumada igu reebtay iyo urkutaallada en markaan keligay noqdo een xasuusto ee cajaladda dib u shido aan keligay rafanahayo waxaa ugu horraysa annagoo doonaynay muqdishow inay faraxdo annagoo doonaynay muqdishow inay nabad noqoto annagoo doonaynay muqdisho in ay isdhex socodkii iyo walaaltinimadii iyo isdhexgalkii iyo farxaddii ay qaybsato inay suugaantii qurxanayd halkan laga soo bandhigay isdhaafsato iyadoo siyaasadaysnayn dadkiioo farxad ku soo bannaan baxay ee feestaynahaya dadkii la laayay arrin iga go'aysa qalbigayga maaha waxaan ka tiiraysanahay gabartii atarka ku gadanaysay tabakaayo ku haysatay ilmaheediina horteeda ku cayaarahayeen ee hoobyo lagu soo riday hoobiyihii inuu laba laba wiilna indhaha ka riday wiilna ka dilay ayadana dhaawacay maxay galabsadeen waxaan ka tiiraayansanahay waxaan ka tiiraayansanahay qoysaska soomaaliyeed ee sida dhibka ah ilmahoodii wax ku barahadiyey dugsiga hoose dugsiga dhexe ilaa iyo jaamacad maalintii farxaddooda ugu weyneyd ee ay farxi lahaayeen in ilmahoodii bom lagu qarxiya ee la dhaafiyey waxaan ka tiraahaynsanahay duruufta aan ku noolnahay annakoo dhan colaadda iyo naceebka iyo xasadka iyo carada iyo xiqdiga iyo naceebka aan xisaabta lahayn qabyaaladda qurunka ah ee dadka la dhex geliyey qabyaaladda cillanka ah ee waxba tarayne madhalayska ah ee ummadda sanamyada looga sameeyey inay caabudaan ku dhow waxaan ka tiiraayansanahay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo isqarqabsiga siyaasadeed ee ka taagan maanta dadka rajada ay sugahayaan dadkii la rabay inay ka saaraan in ay khilaaf bilaa micno ah bilaa micno ah oo meel ujeedaan lahayn meeshii laga fakeri lahaa ummaddan in la taageero oo la taakulayo waxaan jeclaan lahaa inaan ka qayb galo duruusta si aan u tufo waxa uurkayga ku jira laakiin haddaan iska tufay arrintani maaha arrin aniga igu eg maaha arrin ku eg laba boqol iyo toddobaatankan la tababaray siday gabadhu sheegtay waa arrin mujtamaceenna iyo mujtamaceenna inta ka dhaqdhaqaaqaysa taabanaysa waa run miidiyaha ayaa ugu tiiraayo badan ayakaana tiiraayada abuura miidiya ma jira adduunka aan xambaarsanayn risaalo qaalida ah risaalo wanaagsan aan xisaabsanayn waddani aan ahayn shacabkooda aan ka fakarayn waxaan gaarnay in miidiyaheennu uu qaarkood ma wada dhammaydin qaarkood inuu ka shaqeeyo ummadda inuu isku diro qaarkood inuu dab kiciyo qaarkood inuu khilaaf abuuro qaarkood waxaan jirin in uu abuuro ee xishood darro ayadoon la xishoonayn uu idaacad ka sheego mid miidiyaha ka mida wuxuu dhahay guddoomiyaha gobolka wuu cararay markaan shiqo u aaday london wuxuu dhahay wuu cararay idaacaddu ka sheegay dib dambana uma soo noqonahayuu dhahay idaacaddu ka sheegay anoo xafiiska fadhiyo wuxuu dhahay tarsan xilkii wuu iskaa wareejiyey oo istiqaalad buu dhiibay waa miidiya madaxweynihii ee frontline-ka tegay ee naftiisa huray ayuu wuxuu dhahay madaxweynihii ma tegin ee gurigiisa ayuu dhex jiray tiiraanyada waxaa abuura miidiyaha abuura laakiin ma wada ah waxaa la rabaa in ethicska miidiyaha la dhowro professionalismka in la dhowro war nacaab u qabqabka aragtid nacab siyaasaddaa rabtid ka soo horjeed laakiin ma aha inaad idaacad been ummad aad isaga tabisid maaha inaad wax ku raadisid ee mercenary caloolishiisuqaysho ah ee because idaacad baad haysataa dadkaan canshuurahaya ama black mailing baan ku samaynahayaa waan ku cambaarayni been baan kuu alifi waan ku caayi waan ku ceebayni haddii kale jeebkaad waxii gelinaysaa inay noqoto ma hadday idaacadu halkaas garto tiraayada ayadaa abuurto tiraayada waxaa abuura siyaasiyiinta tiraayada abuura tiraayadana ayakay ku badan tahay siyaasiyiinta waxaa loo yaqaanaa soomaaliya macnaa loo yaqaanaa adduunkana macnaa loo yaqaanaa macnaa siyaasadda loo galaa soomaaliya adduunkana macnaa loo galaa adduunka macnaha siyaasadda loo galaan idiin sheegi siyaasadda lacag baa lagu bixiyaahe lacag laguma raadiyo adduunka dadka lacagta le milyoneerada ah ayaa siyaasadda lacag ku bixiya oo billions of dollars bay ku bixiyaan sababtoo ah madda ayuu wadaa principles inuu gudbiyuu rabaa inuu ummaddiisa dhib ka saaro oo jiheeyuu rabaa inuu ummaddiisa wax ku soo kordhiyuu rabaa inuu taariikhda wax ka bedeluu rabaa inuu taariikhda wax ku daruu rabaa inuu waddankiisa meel gaarsiiyuu rabaa in ummaddiisa uu taageeruu rabaa ninkaasi waa siyaasi haddana lacag fara badan buu ku bixiya doorashadii ugu dambaysay madaxweynaha maraykanka meeqaa ka baxday madaxweynaha maraykanka ma garanaysa madaxweynihii ugu badnaa ee qarashka ugu badan geliyey buu ahaa sababtoo ah lacag inuu ka sameeyo xoolihii dowladdana ma dhacahayo hadda xoolihii ummaddiisa ma dhacahayo lacagtiisiina wuxuu u geliyey inuu ummaddan siyaasad qaldan baa lagu waday inuu toosiyo oo dariiq saxa gaarsiiyo annagana maxay tahay siyaasi annagkuna siyaasi maxaanu naqaanaa muxuu seeya siyaasi siyaasigii wuxuu noqday mid ku raadinahaya asagu inuu noolaado ummadda xisaabteeda ku noolaado siyaasigii wuxuu noqday mid ummadda burburkeeda iyo barakaceeda iyo baaba'eeda iyo khilaafkeeda ka faa'iidaysanaya siyaasigii wuxuu noqday mid asagu inuu ku taajiro rabo ummadda wixii ka dhaxeeyey siyaasigu wuxuu noqday mid ummadda aan danteeda ka fakeraynin oo ka shaqaynaynin tiraayada ayakaa abuura ayagana waxaan leenahay darsi hala siiyo oo adinkaa la idinka rabaa inaad darsi siisaan oo tiraayada ka saartaan waxaa laydin baray laydinma barin inaad guryihiinna la tegtiin inaad guryihiinna la tegtiin eed fadhiisatiin eed aamustiin laydinma barin waxaa laydiin baray in aad degmooyinkiinna iyo dariskiinna aad ka bilowdiin dariskiinna iskhilaafsan ee reerreerka u degan waxaan ka xumahay degmada dharkiinley waan sheegi sababtoo tiiraanyadayday ka mid tahay waxaan ka xumahay degmada dharkiinley in ay wiigii ugu dambeeyey saddex isku dhac oo wax qiimo ah aan lahayn oo faatir aan wax ay tahay lagu qiyaasi karin in inta laysku khilaafay xabad laysku qaatay dad jidka maraya ama suuqa adeeganayay oo haween iyo rag bale ay ku dhinteen ma qaadan karnaa taas qofka soomaaliga naftiisa waa inay qiimo yeelataa waa inaan sidii fisi laga dhigin balse xataa sidii digaaga naloo karaameeya waan ka liidanaa hadda sida digaagaan ka liidan waxaa rabnaa dadka sababta u ah khilaafka darkiinlay ka socda ee dagaalka joogtada isku dhaca ah ee dadka shacabka ah een dembi galabsan een waxba galabsan ee ilmahooda sida rafaadka ah cuntada ugu raadinahaya xabadaha ka dhacahaya ama intay habad isku ridaan inay dadku laayaan kuwa draags kacabahaya een maskaxdiisa ogeyn ee intuu jidka soo istaaga xabadda furahaya ee dadka laynahaya waa in laga qabtaa dadka ummadda ay iska qabataa kuwaas kuwaas waa tiiraanaysan yihiin waxaa laydinka rabaa inaad u tegtiin adigu waxaan rabaa inaad guryihiina ka bilowdiin dariskiina ka bilowdiin degmooyinka aad tegtiin waxaan kula talinaynaa guddoomiyaasha degmooyinka inay u sahlaan dadkaan degmooyinka ka yimid ee tiiraanya bixinta la baray in ay siiyaan fursad ay meel ay dadku isugu yeelaan oo tiiraanyada ku saaraan waddankeenna sidaasu ku badbaadi kara magaaladeenna sidaasu ku badbaadayna shacabkeenna walaalkiimadiisa jecelka sidaas kusoo noqonaya waxaan jecelahay inaan kusoo daweeyo walaalkay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka in uu noo xiro tababarkan socday ee qiimaha leh ee qaayaha leh ee nuuciisa ugu horeeyo soomaaliya oo dhan uu nuuciisa ugu horeeyo waxaan rajaynaynaa inuu sii socdo annagu gobolka haddaanna waxaan ballan qaadaynaa dadka tiiraayo bixinta la baray hadday fikrad la yimaadaan ay abaabulahayaan dadka tiiraayo inaan garab istaagayno